galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
jimco wanaagsan dhegaystayaal bisha oktoobar waa lixiyo labaatan sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o e somaali com waxaana idaacadda galabnimo idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayno shirka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ugu soo gabagaboobay shalay magaalada garoowe iyo wixii ka soo baxay waxay ka tashanayeen mar kasta wixii ay u arkaan inay la qaban karaan dowladda dhaxana la qaban karaan dowladnimada waa la wada leeyahay waa lasliili karaa laakiin saad u socotid waxaa waaye dalkan waa dal naga wada dhexeeya in awoodda la daabihiina waa wax mataqaanaa federaalka ku dhisan yahay laakiin in laisku xushmeeyo awoodaha sida dastuurka kumeelgaarka u yahay ayaa ayaa muhiim u ah hadda waxaa moodaa inuu rabo inuu ku dadaalayo inuu kala u macneeyo xaqiiqatan nimankan hadda gobolladu waxaad moodaa inay rabaan inay dhahaan dowladda dhexe waa aaban ka maaranayo waxaa kaloo dhegaystayaal idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan wufuud ka kala socota dhowr iyo toban waddan oo ka mid ah ururka ay ku bahoobeen iskaashiga islaamka oo magaalada muqdisho shirkoodii lix iyo afartanaad ku yeelanaya maalinta berriya oo wufuuddaas intoodii badnaydna ay gaadhay magaalada muqdisho
kooxdan waxaa la abuuray laba kun iyo toddobadii si ay ula socdaan arrimaha soomaaliya waxay ku shiri jireen new york qaramada midoobay shirkeeda markay ay tagaan laakiin sanadkan dadaal dheer oo dowladda soomaaliya u gashay kadib waxaa lagu guulaystay inay yimaadaan muqdisho oo shirkoodii ka dhaco halkaas waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ugu yaraan laba kun oo askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee ilaalada qaranka u diray xuduudka u dhexeeya maraykanka iyo mexico waxaanu madaxweyne trump ku tilmaamay dadkaasi soo haajiraya inay maraykanka si sharci darro ah ku soo galaan ay dalka maraykanka gelinayaan xaalad deg dega oo u baahan in laga foojignaado trump ayaa sidoo kale sarkaal ka tirsan midowda shaqaalaha ilaalada xuduudaha waxa uu oo ku raacay in dimuqraadigu ay sabab u yihiin dadkan muhaajiriinta ah ee raadinaya inay soo galaan maraykanka trump ayaa ku eedeeyey dalalka honduras el salvador iyo weliba guatemala inaanay celin dadkooda u soo socdaalaya dalka maraykanka ee raba inay si sharci darraa ku soo galaan waxaana uu sheegay in uu ka jari doono amaba uu dhimi doono gargaarka dowladda maraykanku siiso wadamadaasi
ciidamada dimibaarista maraykanka ee f b i ayaa xalay baaray xarun boosto oo ku taala gobolka florida halkaas oo la rumaysan yahay in laga soo diray xirmooyin ay ku jiraan bambooyin oo loo kala diray xubno sare oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama wargeeska miyaami herald ee kasoo baxa magaalada miyaami ayaa qoray in xirmo dib ugu laabatay xafiiska debi weserman shalls oo ka tirsan aqalka wakiilada maraykanka ay tahay xirmo uu ku jiro tuhun aada u weyn xirmadaasi ay ku jirta bambada ayaa markii hore waxaa loo diray xafiiska xer ilaaliyaha guud ee hore ee maraykanka erig holder kaasoo ku yaala magaaladan washington d c laakiin boostadaasi uma gudbin xafiiska waxaana dib loogu celiyey cinwaankii laga soo diray oo ah xafiiska xildhibaanada baarayaasha ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin aqoonsiga cidda mas-uulka ka ah xirmooyinka ay ku jiraan bambooyinka ee loo diray dhowr qof oo magac ku leh maraykanka kana tirsan xisbiga dimuqraadiga dhammaan bambooyinkaasi boostada la isugu diray ayaa waxaa hadda lagu baarayaa shaybaarka walxaha qarxa lagu ogaado ee f b i-du ku leedahay degmada quantico ee gobolka virginia dadka loo diray bambooyinkan ayaa waxaa ka mid ah xogayihii hore ee arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ku-xigeenkiisii hore joe biden madaxii hore ee c i e da john brennan iyo shakhsiyaad kale madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta dalka sacuudigu inay caddeeyaan meesha ay ku qariyeen meydka weriye jamaal khashukshi oo ay sheegeen in lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul dowladda sacuudiga ayaan wax faahfaahina ka bixin meesha la geeyey meydka hase ahaatee ee war ka soo baxay sacuudiga ayaa sheegaya in dilka khashukji uu ahaa mid hore loosii qorsheeyey hadalkaasi oo ka hor imanaya warkii ay hore u sheegeen ee ah inuu ku dhintay khashukshi xilli su-aale lagu dhex weydiinayay qunsuliyadda turkiga ku taala bayaan ka soo baxay xeerilaaliye sacuudiya ayaa sheegay oo ay baahisay wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa sheegay in sharaxaadda cusub lagu saleeyey faahfaahin dheeraada oo sacuudigu ay ka heleen dalka turkiga ilaa hadda lama sheegin cidda hore usii qorshaysay dilkaasi
haweeney ku hubaysan middi ayaa weerar ku qaaday iskool ay dhigtaan caruurta lix jirka ka yar magaalo ku taala galbeedka dalka shiinaha saaka oo jimco ah waxaana ay dhaawacday afar iyo toban caruur ah haweeneyda weerarkan geysatay ayaa magaceeda lagu sheegay louis waxaana xilliga ay weerarka caruurtani qaadaysa waxa ay caruurta kasoo laabanayeen iskuulka iyaga oo ka yimid jimicsigoodii maalinlaha ah sida ay ku warantay warbaahinta shiinaha dhammaan ardaydan ayaa loo qaaday isbitaalka halka booliiska ay qabteen haweeneydani oo da-deedu ay ahayd sagaal iyo labaatan sano jir
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a aan ku bilaaba ee magaalada muqdisho waxaa ku qulqulaya badi wufuudda ka kala socota afar iyo toban wadan oo ku bahoobay kooxda xidhiirka soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka oo ay ku jiraan toddoba iyo konton dowladood marka lasoo gaabiyo ururkaasi oo magaciisa loo soo gaabiyo o i c oo kulankaasi oo berita ka furmi doona magaalada muqdisho shirkan ayay soomaaliya marti gelinaysaa iyadoo la raacayo qaraaradii ka soo baxay shirkii ka horeeyey ee kala dambeeyey ee ahaa afartan iyo afraad iyo kii shan iyo afartanaad oo lagu kala qabtay magaalooyinka abidjan ee dalka ivory coast iyo magaalada dhaka ee dalka bangaladesh haddaba shirkan iyo ahmiyadda uu leeyahay waxa uu nuur xasan nuur ka waraystay doctor maxamed nuur gacal wasiiru dowlihii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya oo horena uula soo shaqeeyey ururkan
berri waxaa ka furmayaa shirkii kooxda xiriirka soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka dowladaha ku bahoobay marka maantana waxaa soo gaaray wufuuddii qaybtii ugu horeysay dabcan qaybna berri ay imaan doontaa marka marka afar afar iyo toban dowladood ayaa u matalaysa o i c waaya marka maxay tahay muhiimadda shirkani muhiimadda shirkanin uu soomaaliya uu leeyahay waa laba muhiimadood kooxdan waxaa la abuuray laba kun iyo toddobadii si ay ula socdaan arrimaha soomaaliya waxay ku shiri jireen new york qaramada midoobay shirkeeda markay ay tagaan laakiin sanadkan dadaal dheer oo dowladda soomaaliya u gashay kadib waxaa lagu guulaystay inay yimaadaan muqdisho oo shirkoodii ka dhaco halkaas marka guusha ugu weyn waxaa weeyaan ururka o i c oo matala konton iyo toddoba dowladood inuu shir ku qabto soomaaliya waxay ka baxaysaa go-doomintii hore ee ay ku jirtay dowladda soomaaliya sidoo kalena waxay diyaar u yihiin wixii hadda ka dambeeya dowladahaasi inay xiriirkooda joogteeyaan soomaaliya iyo ayaga waxaana ku xigi doona oy furo u noqon doontaa hadday noqon laheyd maalgashi iyo hadday noqon laheyd xiriir diblomaasiba in soomaaliya ay u furto albaabada dowladahaas xubnaha ka ah ururka iskaashiga islaamka waa garta marka ajendayaasha shirka looga hadli doono haddii aad wax nooga sheegto
ajendayaasha dabcan waxaa haysa wasaaradda arrimaha dibadda laakiin waxaa ugu weyn howlaha soomaaliya ay ku jirto gacan in laga siiyo arrimaha dib u heshiisiinta iyo arrimaha doorashooyinka la filaayo laba kun iyo labaatanka ee soo socdo iyo dib u dhiska soomaaliya iyo guud ahaan arrimahan la rabo soomaaliya hadda inay laga cafiyo deymanka iyo oo dalalka deymanka kuleh ay ugu horeeyaan dalalkan ku jira ururka iskaashiga islaamka waa gartay doctor maxamed nuur gacal dalalka islaamka qaarkood iyaga ayaa maaragtaad moodaa inay isku jeedaan qaar iyaga ayaa isdilaya sida yeman oo kale oo dhibaato weyn ay hadda ka taagan tahay iyo suuriya iyo dalal kale marka inaga oo og intaasi ay jirto waxaa la isweydiin kara ayaa ah dalalka islaamka gaar ahaan ururka iskaashiga islaamka muxuu gacan ah uu hadda sii karaa soomaaliya
dalalka islaamka dagaal kama wada jiro waana dalalka ugu muhiimsan hadda ee soomaaliya ay gacan ka heli karto sida aad la socoto ururka iskaashiga islaamka waxaa hadda madax ka ah dalka turkiga oo soomaaliya aada og tahay inuu gacan weyn ka geystay dib soo celinteeda iyo dowladnimadeeda iyo bini aadamnimadaba sidoo kale xokayaha guud waxa weeyaan sacuudi carabiya oo xarunteeda ay tahay jidda gacanta ay ku leedahay sacuudi carabiya arrimaha soomaaliya waad la socotaa wasiirada arrimaha dibadda oo hadda shirkan kasoo qeybgelaya waxaa madax ka ah bangaladesh sidoo kale waxaa imaan doona oo xubinka ah malaysia waddamadaas oo dhan soomaaliya gacan ayay ka geysan karaan sidoo kale kooxdan hadda afar iyo tobanka dowladood ee xiriirka soomaaliya loo yaqaano waxaa hormuud ka ah oo hogaamisa dowladda qatar oo soomaaliya hadda ka bilowday mashaariicii horumarineed iyo gacanna ka geysatay arrimaha amniga haddana weli qeyb ka ah xasilinta soomaaliya iyo maalgashigeedaba waa yahay doctor maxamed nuur gacal ugu dambeyntii ururka iskaashiga islaamka muhiimadiisa iyo miisaanka uu leeyahay haddii aad wax nooga sheegto nuuro ururka iskaashiga islaamka waxaa la asaasay kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii qeyb ayay ka ahayd soomaaliya asaaskiisa shirkii ugu horreeyey oo fikradaas lagu asaasay ama lagu xoriyey waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho madaxweyne aadan cadde iyo boqorkii sacuudiga boqor faysal allahu naxariista labadaba ayaa shirkii ugu horreeye qabtay iyo fikraddii ugu horreysay waxayna ahayd ujeeddada ugu weyn in lagu mideeyo wadamada islaamka sidoo kale in loogu gurmado xilligaas dhibaato ka taagneed qudus iyo muqadisaadka islaamka in lagu badbaadiyo waa ururka ugu weyn u n ka ama qaramada midoobay markii laga soo tago waxaa xubno ka ah ilaa konton iyo toddoba dowladood oo wadamada islaamka ah
kaasi wuxuu ahaa maxamed nuur gacal oo hore u ahaan jiray wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliya isagoo ku sugan magaalada muqdisho khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga nuur xasan nuur
waxaa maanta uu dab qabsaday qeybo ka mid ah suuqa magaalada laascaanood ee gobolka sool dabkaas oo markii dambe lagu guuleystay in la xakameeyo ayaa khasaaro u geystay goobo ganacsi waryaheena magaalada laascaanood cabdikariin olol warkaas dhegeystayaal waa inoo soo socdaan naga raalli ahaada hase yeeshee waxaad haatan kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaariyey jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada faaqidaada toddobaadka ee v o a aanu toddobaadkan ku eegayno shirka golaha wadatashiga maamul goboleedyada ugu soo idlaaday shalay magaalada garowe ee caasimadda maamul goboleedka puntland barnaamijka toddobaadkan waxaa igala qaybgalaya martida kale ah cabdulaahi sheekh xasan oo ah afhayeenka golaha iskaashiga maamul goboleedyada islamarkaana ah wasiirka dastuurka ee koonfur galbeed xildhibaan sadiikh xirsi warfaa oo ka tirsan golaha shacabka federaalka ahna xogayaha guddiga difaaca ee isla golaha shacabka iyo barasare afyare cabdi cilmi oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda qatar dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a waa tahay inta aanu guda gelin barnaamijka iyo martideenna falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa warbixin kooban oo ku saabsan xaaladda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee murugsan falastiin mahadsanid jaamac khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa u muuqda mid sii xoogaysanaya iyadoo shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada garowe shir ay ku lahaayeen madaxda maamul goboleedyada oo aanay ku jirin hirshabeelle madaxda maamul goboleedyada garowe ku shiray ayaa eedeyn adag u jeediya dowladda federaalka iyagoo ku baaqay shirweyne qaran iyo in ay dhistaan ciidamo midaysan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa kulankaasi hadal uu ka jeediyo waxa uu ku sheegay warab soomaali baan ku hadlaynaa dowladdiina isaf kala weyn tijuaan baan u baahanay oo soomaali ah oo wax loo kala gudiyey aqalkana salaha isxil qaaday jawaabta la soo siiyey waxay noqotay afar wasiir baa laga soo dira dhaxaynimo xaalay oo saacadda u dambaysa laga hadlay saacadda u dambaysa wasiirka wax soo qoray riyaa la isku sheega waddanana dahiyawa kuma maamul taasina waxay keenaysaa inaanu ku baahdan laba xaal laba sababood inaanu shirweyne la isugu yeerin siyaasiyiinta xildhibaanada aqoonyahanka waxgaradka dadka sobal dadka soomaaliyeed inay nala arkaan dhibaatada taagan laga tashada waddankan dadku kusoo dhacayaan khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa soo jiitamayay dhowrkii bilood ee u dambeeyey waxaana kulankoodii kismaayo ee kan ka horreeya ay kaga dhawaaqeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada inay hakiyeen dhammaanba wada shaqayntii ay la lahaayeen dowladda dhexe dowladda dhexe ayaa iyana u muuqata inaanay u jixinjixaynin waxyaabaha kasoo yeeraya madaxda maamul goboleedyada waxaana dhankeeda u muuqataa inay ku howlan tahay sidii ay uga adkaan lahayd madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo ka mid ahaa madaxdii ku shirta kismaayo kuna dhawaaqay inay dowladda xiriirka u jireen ayaa culaysyo badan oo dowladdu saarta oo ay ka mid ahayd mucaarad ka abuurmay gudaha maamulkiisa waxa ay keentay inuu la heshiiyo dowladda maamulka galmudug ayaa isna laba u kala jabay iyadoo dowladdu taageerayso doorashadii cadaada loogu doortay madaxweyne baasto sidoo kalena waxaa jira dareen dad badan oo arrimaha siyaasadda soomaaliya eega ay ka qabaan in dowladdu ay taageerayso musharaxiin dhowra oo bisha dambe la tartami doona madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan maamulka jubbaland ayaa markiisii horeba isna waxaa haysta culays beelaha qaar kaga imanayay kuwaasoo ka biyadiisanaa maamulkaasi waxaana hadda muuqatay in deegaanada qaar maamulkaasi ay diidma uga imanayso puntland ayaa hadda loo arkaa in ay tahay tan keliya ee faragelin badan aanay uga imaanaynin dhinaca dowladda dhexe inkastoo iyana ay doorashooyin kusoo fool leeyihiin khilaafkan oo dhinacyada u dhexeeya ay qolo walba ay rabto in ay ku muujiso awoodeeda ayaa sidoo kalena waxa uu dib u dhigayaa iskaashiga iyo wada shaqayntii maamulada dalka iyo dowladda dhexe gaar ahaana dhinacyada amniga dhismaha ciidan loo dhan yahay iyo weliba adeegyada bulshada haddaba halkee sii gaari karaa khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka haddii aanan xal loo helin waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah guddoomiyaha xisbiga wadajir
bismillahi ramaan raxiim falastiin waa mahadsantaha aniga waxaan isleeyahay meesha waxaa ka muuqata kalsooni darro laba dhinac oo aada u weyn oo weliba ku salaysan in jiritaanka labada dhinac ay ay xalis isku yihiin ayaa ka muuqata maamul goboleeda waxay dareensan yihiin madaxda dowladda federaalka ah gaar ahaan qeybta fulinka inay rabaan inay bedelaan oo awladda ay ka tuuraan ayagana dabcan sida muuqata waxay kacag dhiseen waxa la dhihi karo dowlad dhinacyaal ah oo waatay leeyihiin ciidan isku mida iyo sirdoon maaragtay isku dhafan iyo ciidan isku dhafan iyo guddiyo amniga isku dhafan iyo shirweyne qaran ay ku baaqeen doodo badan ay soo jeediyeen oo adag marka waxaan isleeyahay meesha waxaa iiga muuqata in aada loo sii kala fogaanayo awal waxaa laga yaabaa inuu kala fogaanshaha ahaa isfahan darri iyo wada shaqeyn iyo xiriir xumo ay ahayd laakiin hadda sida ka muuqata war-saxaafadeedkooda waxay u muuqataa inay tahay aan isbixinno markaan dhegaystay labada dhinacna xogtooda aan u kuurgalayna waa saas ayay u muuqataa oo dhinac wuxuu leeyahay dhinaca kale inuu ka quustay inay heshiiyaanoo ninkii reerka usoo hara hala arko ayay ayay arrintii hadda inay ku socotaa moodaa runtii inkastoo mararka qaar uu mudmaduu soo kala dhexgeli jiray madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe haddana marna ma aanu xirmi jirin albaabada wadahadalka taa ayaa marka ugu dambaysana keeni jirta xal siyaasi ah dad badan ayaa hadda u arka in xaaladda taagani ay tahay mid midi midi ku taag ah ayna adag tahay in markaasi xal loo helo waxaan su-aashaasi weydiiyey mursul sane oo ah agaasima ku-xigeenka macadka heritage ee magaalada muqdisho dhowaana iyana daraasad ka soo saaray xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe u dhexeeya horta marka koowaad waxaan aada uga xunnahay in marxaladii siyaasadeed ee dalka ay meeshaas gaarto horayna horaana oga dignay annaga markii aan aan ka hadlaynay markay fadhiyeen mas-uuliyiintaas markay fadhiyeen kismaayo iyo markii ay soo saareen communicagaba waa waa ka hadalnay waxaan nidhi waxaan kasoo saarnay policy brief qoraal kooban aan kasoo saarnay waxaan nidhi waxaan intayna faraha ka bixin hala daba qabto sidaba soomaalida waxay dhahdaa ma ogtahay balaayo af la qabtay leedahay daba la qabto ma laha marka hala daba qabtaan nidhi waa dhici weysay hadda saa ujeediin oo caalamka iyo soomaalida ay fiirsanayso waxay waxay u muuqdaan quus markii hore kismaayo waxay waxay ku yidhahdeen dowladda waa waa waa waa ka gaabsano lama shaqeynayno waa joojinay wadahadalkii iyo wada shaqeyntii waa joojinay haddana waxaa muuqata waa ka tashanay waa isku tashanay marka meeshaas waxaa kasoo kasoo muuqda in loo socdo laga sii gudbaayo foolxumo siyaasadeed oo loo sii gudbaayo foolxumo kasii xun tii hore oo oo taalayo ah in lasii kala fogaaday mursal ayaa u arkay in khilaafka hadda jiraahi uu yahay mid cawaaqib aan wanaagsanayn keenaya islamarkaana aanay jirin wax weyn oo ay labada dhinac isku qabtaan ama ay ku kala tagaan
marka waxaa muuqda niyajab weynaa muuqda waxaa looga gudbi karana waxaa waaye mas-uuliyadda ugu weyn waxay ku dhaceysaa dowladda dhexe cidda laga raba in ay istaagto oo ay hormuud ka noqoto oo ay tallaabta hore qaado dowladda dhexe waaye nimankaasna warkooda waa caddaysteen hadda waxay leeyihiin annaga waa isku tashanay waa ka tashanay dowladda waa isku tashanay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa hadda u muuqday in qolo walba ay isticmaalayso awoodeeda ugu dambeysa si ay dhinaca kale uga adkaato waa kan cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka waramaya sida khilaafkan xal loogu heli karo
aniga kow waxaan u arkaa xalka inuu yahay in laisku tanaasulo oo daraf tanaasul muujiyo weliba dadka talada federaalka haya sababtoo ah dadka la doorto hadda mas-uuliyadii loo doortay dadka soomaaliyeed ay kula xisaabsami doonaan xooggeeda maaha dhammaanteed waa iyaga cidda la laga fiirinayo siday dalka isugu hayso dadkana isku u midey kartana laga qiyaaso halbeega la saarayana waa iyaga hadday taa dhici weyso hadda soomaalida markay mas-uuliyad darro muujiso waad ogtahay falastiin awoodda soomaaliya hadda taalla ama xagga ciidanka ama xagga dhaqaalaha ama xagga aqoonsiga ama xagga maaragtay dhismaha dowladnimada soomaaliya hadda soomaaliya intay ku leedahay ma badno waxaa ila quman dadka xilka ku magacaaban lagu fiirinayo talada dalka inay muujiyaan tanaasul oo jikaarka iyo qoraqorkutaag iska dhaafaan beesha caalamka oo inta badan kusoo bixi jirta khilaafyada noocan oo kala haya dadka siyaasadda soomaaliya indheindheeya waxay u arkaan in hadda ay u kaadinayso inta xalka uu ka gaaro meel aan looga maarmi karin waa kan mursalsanay oo mar kale ka hadla xalka dowrka hadda furan waxaa waaye in waxgaradka soomaaliya dadka ahlulxaal caqdiga inay istaagaan arrintan faray ka baxaysaa ilaa february noola kaadinaya annaga markii laba sano u buuxsan dowladdan roadmap baa la keenaya dowladdan kama adkaan karto maamul goboleedyada maamul goboleedyadana dowladda kama adkaan karaan marka inay is-iimaansadaanoo soomaalida ayada ay isbuuxisa indhahooda haddii la waayo dadkii ka arrimin jiraa ka arrimin doona oo oga arrimin doona si aan sax ahayn weli oo sida saxda xitaa ma ah marka waa heshiin waayeen dadkan waa isu soo bixi waayeen waa is arki waayeen caqli ma aha waa inay is arkaan ay isu turaan ay isu naxariistaan oo ay isu tanaasulaan dowladda dhexe bilaawda madaxweynaha bilaawa asaa dalkan loo doortay ra-isul wasaare lama dooranin khilaaf walba oo siyaasi ah oo xilligan gasho soomaaliya waxay dib u dhigaysaa howlihii dowladda federaalka iyo maamulada dalka ay shacabka uga baahnaayeen sidoo kalena wakhti dhaqaale iyo agabyo kale oo muhim ah ayay labada dhinacba ku bixinayaan si ay dagaalka ugu guulaystaan markana aan dib idinkuugu celiyay dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo jaamac buulla jaamac mahadsanid falastiin axmed iimaan dhegeystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay marti iigu yihiin wasiir cabdulaahi sheekh xasan xildhibaan sadiiq warfaa iyo barasare afyale cabdi cilmi waxaana uga hadlaynaa shirka garowe ugu soo gebagaboobay maamul goboleedyada iyo saamaynta xaaladda dalka uu ku leeyahay ugu horreyn aan kusoo dhoweeyo afhayeenka golaha iskaashiga maamul goboleedyada islamarkaana ah wasiirka dastuurka ee koonfur galbeed mudane cabdulaahi sheekh xasan mudane bal dulucda shirka garowe idinkugu soo dhammaaday iyo qodobadii aad ka soo saarteen waxa aad is leedahay xaaladda dalka way kusoo kordhinaysa bismillah waa maadsan tahay waa ku salaamaya adiga saaxiibada qadka igula jira iyo dhegeystayaasha dhegeysanaya barnaamijkaba shirka wax kale maaha waa iska foorumka caadiga ahaa ee golaha iskaashigu lahaa marba meel lagu qaban jiray baydhabo lagu qabtay kismaayo lagu qabtay haddana garowe lagu qabtay haddana loo ballansan yahay haddii ilaahayna gaarsiiyo dhulsamaraab in lagu qabto marka shirku mid hadda maanta ku maaha ama ku ekaan doona haddii alla igma marka wixii kasoo baxana de wuxuu de forum markii lagu jiro forumkaas dadka iskula jiraaho waxay u samaystaan waa inay isabaliid kareeyaan wixii kusoo kordhay iyo wixii uqabsoomay iyo wixii uqabsoomi waaye marka waaya marka laga taga Ah, marka ku inaad saabsan.
marba meel ku qabanaysaan oo horeyna aad usoo qabateen haddana aad qaban qabateen mar dambena aad qa- duruusamareeb ku qaban doontaan muxuu soo kordhiyey ulajeedada barnaamijkeenu taa ayuu ku saabsan yahay taas waa lagu kala arki dunaa karaa waxaan kuu sheegay hadafka loo qabtay haddii aad ula jeedo ma wuxuu usoo kordhiyey maamul goboleeda maamul goboleeda de wuxuu usoo kordhiyey waxay ka tashanayeen markasta wixii de ay u arkaan inay isla qaban karaan oo iyagu dhexdooda isla qaban karaan dowladda dhexana dee ay la qaban karaan oo dowladnimada waa la wada leeyahay qolo gaaraya ma leh Waa Iyo tahay.
wixii dee khilaafaad ahayoo jiray iyo waxyaabaha sida laga yeelayo ama sida loo maareynayo unbaa looga hadlay shirka aan u baaqo xildhibaan sadiiq warfaa Eh, xildhibaan maxaad is leedahay shirkani uu kusoo kordhiyey xaaladda dalka bismillahi raxmaan raxiim Ah, jaamac waan salaamaya adiga iyo eh, professorka iyo cabdullaahi mundiirka eh, dastuurka ee koonfur galbeed En, runtii horta en, sida aad ku aragtay warmurtiyad ka soo baxay garoowe eh, shan iyo toban qodob ayuu ka koobnaa Eh, waxayna xoog saareen waxa weeye dowlad goboleedyadu laba arrin midaas ah arrimaha en, amniga iyo siyaasadda runtii en, waxyaabo fara badan haddaan nahay goley dowladda federaalka soomaaliyeed anigu xildhibaan baan nahay golaha shacabka En, waan arkaynay inay ay ay maarata ay ay si toos ah ay dowladda federaalka ay maanaha ay waxyaaba ay gooni u leedahay oo ay taabanayeen oo ay dowlad goboleedyadu leeyihiin ciidamo gaaraan dhisanayna arrimahaas oo kale maaragtay en maaragtay waxa weye sida dastuurku qoraya ogtahay en arrimaha difaaca iyo iyo mataqaanaa en arrimaha arrimaha arrimaha dibadda iyo maaliyadda iyo jinsiyaddaba wax wax gooniya u leedahay dowladda federaalka marka en arrintaas kus- kolley inay ciidamay dhisanayaan iyo inay shirkaas shuweynin qaran ku ku dhawaaqeen saa u sheegtay rusamareeb iyo maaragtay waa la isdhaliili karaa laakiin eh, saad la socotid waxa waaye dalkan waa ku raacsanaa wasiirka waa dal naga wada dhexeeya in awoodda la daadihiyana waa wax mataqaanaa federaalka ku dhisan yahay laakiin in laisku xushmeeyo awoodaha sida dastuurka kumeelgaarka u yahay ayaa ayaa muhiim u ah marka waxaan dhihi karaa in cabasho waa jiri kartaa ee dowlad goboleedyadu ay ka qabaan dowladda federaalka laakiin markan waxaan dhihi karaa eh, meel eh, laftii ayay gaareen oo Waaya.
maaragtay su-aalo badan oo kusoo noqon doona ayay galeen ma garat xildhibaan eh, cabasho waaba ay dhaaftay sirna ma ahan eh, ulajeedka iyo halka ay maamul goboleedyadu ka taagan yihiin dowladda federaalka marka miyaan la dhihi karin eh, sababaha ku kalifaya sida ayagaba u dhigayaan Eh, waa sidaan kuu sheegay horta dee waa ogtahay oo, eh, aqalka sare oo ba- dalku wuxuu leeyahay bicameral system oo laba baarlamaan oo golaha shacabka iyo aqalka sare ah aqalka sare oo runtii oo oo oo dowlad goboleedyada matala in uu arrintii ku jiray oo haddana si ay sheegeen baaqooda ay soo dhaweeyeen mataqaanaa eh, xalka ay wadaan sidaa la socotay xukuumaddu way ka jawaabtay oo guddi wasiire ka kooban ayay u dirtay marka annaga waxaan waa dhihi kar dowladdu federaal dowladda dhexe way eh, dowlad- dowlada xubnaha ka ah inay wada shaqeeyaan dowladda dhexe ayadii ah hooyadii ah oo mataqaanaa inay ka warqabaan mas-uuliyad weyn weyn laakiin waxaa loo baahan yahay in maaragtay siday u dhigayaan oo ay macnaha ay leeyihin ciidamaha dhisanayna oo macnaha awoodihii dowladda federaalka inay faraha la gelayaan oo way caban karaan saa maqasho madaxweynuhu ugu baaqay mar labaadba inay in laisugu yimaado oo arrimaha laga wada hadlo baarlamaankii aqalka sare ayaa ku jira xukuumadda hadda diyaar ayay u tahay marka hal soomaali oo soomaali leedahay oo ayay shacabka soomaali diyaar u yihiin cabashadoodana diyaar waxaan nahay in la- in la maqlo oo la dhegeysto laakiin inay maaragta eh, sida ay wax maaragtay dadka sii kala Waata.
fogeynayaan oo da- dowladii xubnahan ka ahaa waxa waad garan kartaayo waxaa lagu jiraa waxaan dhahnaa season election doorasho xilligeeda lagu jiraayo marka waxaan dhihi lahaa waxaa laga wada shaqeeyo sidii en, cabashadoodana loo dhegeysan lahaa oo en, xaq bay uleeyihiin inay wax qabtaan laakiin maaragtay Waayahay.
dowladda federaalka maaragtay sidaas Eh, waa mahadsan tahay xildhibaan xilli doorasho laguma wada jiro waxaan u malaynayaa maamul goboleedyada qaar ayaa ku jiro aan u gudbo barasare afyare cabdi cilmi marka aad fiiriso shirka kusoo gabagaboobay garawe iyo warmurtiyeedka ay soo saareen golaha wadatashiga maamul goboleedyada maxaa kaaga soo baxay waa mahadsan tahay runtii eh, horta markii hore waxay ahayd xiriirka waa u jarnay haddana waxay tahay nuqurka doodba meesha taalla waa isku tashanay oo waa ka tashanay nimanka dowla dhexa ah Eh, i think eh, arrinkaas isaga ah yani fahamkaasa ka soo baxaya Een, ama sabab ay dowladda dhexe mas-uul ka tahay ha noqoto ama sabab kale ha noqoto ee waa waa waa waa i think nuxurku waxa waaye dee mar cid dowlada oo aan hadda kadib aan aan ka war sugno ma jirto camal wax u dhigma lisaanulxaalku noocaas u socdaa ee waa inaan anagu ka tashanaa oo aan isku tashanaa i think goboladu hadda meeshaasay arrintooda intii muddaa u socotay haddana meeshaasay gaartay eh, eh, oo ay ay- ay maraysaa maanta waana nasiib daro eh, nasiib daro weyn oo hadda kollay uu soo korortay waaye in wixii awal la isku celcelinaya hadda ay hadda sii kala tagaan Een, waana aaminsanahay aniga hadda in eh, eh, dhibkaas dhacay aysan dowladda dhexe ka marnayn mas-uuliyaddeeda ay actually qaybta ugu weyn ay iyadu leedahay laakiin eh, sidii hadda wax looga qaban lahaa ama loo abaari lahaana hadda maba joogtaba hadda way sii escalate garaynaysaa oo bahasha hadda kore u socotaa marka waxay ku kumanaan lahaydaan isleeyahay hadda eh, gobolladu waxay dhihi lahaayeenba waa dheheen laakiin gobolladan dowladda dhexe reactionka ay la timaado ama sida ay hadda uga fal celiso ayaa wax badan ku xirnaan doonaan saasaan isleeyahay waan u soo noqon doonaa ee golada dowladda dhexe waxa ay ka samayn karaan iyo waxa hadda ay sameeyeen tillaabooyinkii hadda ay qaadeen sida ay wax u bogsiin karto laakiin aan u noqdo wasiir eh, cabdulaahi Eh, mudane markaad fiiriso doodda xildhibaanka eh, ma isleedahay waxbaa ka jiro in kasta oo ay isla xisaabtan bannaan tahay haddana inaad gacan dhaafteen oo waxyaabihii dowladda dhexe ay iyadu xaqa u lahayd aad diriqsanaysaan waa mahadsan tahay profesorkuna waa mahadsan yahin siduu udhigay runtii aada ugama foga Eh, waa uun daliil la wada leeyahay oo qolof safri weysay marka wax naga dhexeeyaan waxayna xumaadaan hayu managerka waa iska caadi oo dadku de ilaahayba uguma talagelin isku fikir noqdaan marka cid kasta ha khaldanaatee inaan xilligii loo baahnaa la xallin Eh, adna aada moodo inay hadee waa iska iyaduna dabeeca eh, dabeecadda insaanka wuxuu hadday daahaan xalkoodu ee inay soo xumaadaan mooyaane inay hagaagaan waa waa yar tahay in la ilaahay inuu ku talagala mooyaane taa marka waa iska de dalka mas-uuliyaddu waa ka wada saarantahay dowlad goboleedeeda dowladda dhexe walow dee dowladda dhexe markasta laga rabaa iyado tanaasul ana ay u fahamto inay tuulada uga xagayso soomaaliya iyo muqdishada ay joogto iyadoo ay madax ka tahay oo mas-uul ka tahay ii tabasha ay jirtana ay xaliso taa marka waa waa wax badan ugama fogi professorka wixii unbe keenay in warku sidaas u adkaada maantana de waa wax un jirayo la wada sugayay oo mar haddii iyadoo tabasha jirtay oo xiriir baan hakinay baa la yiri hakiski Een, hakiski aan wax laga qaban laysku yimid hakiski in garaafku sii kordhayo waa wax dad- dabcan la filayay hadda qudheedana weli dariishadii lama xirin oo warmusteedka intiina akhrisay waxaa loo baneeyey golaha aqalka sare xalka ay ku jiraan hadba siday u keenaan in loogaga dambeyn doono xalka marka weli een, marna muslimaan nahay oo quusan mayno marka xigana hadda kuma jirin warku qaybtii wadahadalka ee, waa waa u fureen waa waa u furanta weli waaya wixii xal ahoo ka yimaada dhinaca golaha sare tan kale waxaan rabaa een, saaxiibka iyo xildhibaanka ku jira wuxuu yidhi waxyaaba dowladda dhexe ay lahayd bay galeen maamuladu Een, waxay la tahay dowladda dhexe waxa ay lahayd oo hadda ku yacni lagu xadgudbay oo sida uu soo hadal qaaday immigrationka arrimaha dibadda oo ciidamada intiiba lagama hadal maare maanta arrimo dibad lagama hadlayn halka la joogaa waa garowe wadda laga codsaday inay dhexdhexaad noqoto waa baarlamaanka iyo aqalka sare Een, mar haddii intaas la jooga waxay la tahay inaan ku wada jirno weli xandaabkii annaga soomaali ahaan naga dhexeeyey tan kale oo ciidamada soo hadal qaaday ciidamada la dhisayaahi ama hadda maamul goboleeda u joogaahi waa ciidamo local police ah in la fahmo waayo dadku inay kala fahmaan waa filayaa xildhibaanka inuu laftarkiisu aada u yaqaano federaalka dowladaha uu ka jiro ciidamadu waa laba heer mar kasta hadeertaana maamul goboleedyada waa joogaan ciidamadu ayagoon ka qaadan dowladda federaalka oo dowlad Waata.
goboleedku mushaarka siiyo Waata.
oo booliis ah waa tahay Eh, eh, marka waxa laga hadlayo waa kuwaase maaha wax kale wasiir marka la isku daro eh, hadalka profesor afyare iyo xildhibaankaba waxaa ku yara jirta rag iska celi iyo rabbi ka baq isku meel ma galaan maamul goboleedyadu eh, inkastoo xisaabtankii eh, laga doonayay ay ku jiraan xaqna ay u leeyihiin haddana cantoobsi kale oo siyaadaha jiro Mhm.
marka ma ku raacsantah Een, haddii dheer jiro weli maxkamadda waa gudahaya waa golihiisa aqalkii saraa ku jira oo oo dabcan si toosa iyadoo dee layswada matelo dowladda dhexena ay waxay dowlad u tahay ay tahay dalkao dhan dowlad goboleedkuna dee waxa uu dowlad ku- yacni ku yahay oo amba astaanta la wada hoos jooga ay calanka qaranka wada tahay haddana maxkamadda weli la sugaya go-aanka haddii maamul goboleedu qaldan yihiin iyo haddii dowladdu qaldan tahay waa aqalka sare marka maxkamadaas weli waa noo furan tahay meel dheerna nagama jirto insha allah waana waana filayaa inay wax een, xaqiiq aho constitutionka aan laga wada baxayn laiskugu imaan doono insha allah tahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a oo aanu toddobaadkan kusoo qaadanayno shirkii golaha wadatashiga iskaashiga maamul goboleedyada ugu soo gabagaboobay galowe shalay oo ay warmurtiidyadii ka soo baxay hadalhayn badan dhaliyeen waxaa barnaamijka noogu marti ah barasare afyare cabdi cilmi oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda qatar wasiir cabdulaahi sheekh xasan oo ah afhayeenka golaha iskaashiga islamarkaana wasiirka dastuurka ee koonfur galbeed iyo xildhibaan sadiiq xirsi warfaa oo ah xogayaha guddiga difaaca ee golaha shacabka ee xildhibaan sadiiq haddii aan u gudubno dhinaca kale marka la isku daro hadallada barasare afyare iyo wasiirka waxay labaduba tilmaamayaan in dowladdu mar ay iyada mas-uuliyadda inta ugu badan leedahay in khilaafkani uu yimaado mar labaadna in halkan uu gaaro iyo xal u raadinteeda ay ka gaabisay maxaad eh, ka odhanaysaa intaas horta intaanan eh, dowladda federaalka iyo eh, ka gaabis gelin waxaan rabaa inaan wasiirka eh, dastuurka ee koonfur galbeed xasuusiyo qorshihii amniga qaranka soomaaliyeed baan ka hadlaya aniga oo ahaad ay ku heshiiyeen oo anaguna baarlamaanka haddaan nahay golaha shacabka aan ku sameynay amendment saxitaan oo ahaa qorshihii lagu dhisaayay sideed iyo tobanka kun oo ama saddexda kun oo gobolada ah kadibna mataqaana dowladda federaalku iyo soddon iyo labada kun oo booliiska ah oo ay laakiin dowladda federaalku iyadoo ay hogaanka liibku leedahay marka anaga waxaa weeye in oo lagu dhisay hogaankii qaranka soomaaliyeed amniga qaranka soomaaliyeed oo saddexdii bil bashara wala socdaa marka annaga waxaa muhiimadu ay tahay waxa weeye walaal bini-aadanka waxaa isugu dhow carab iyo ilko iyaguna waa isqabtaan marka in ay iska qabsanayo dad markay wax ka wada dhexeeyaanna ayaa waxaa laisku qabtaa marka annaga horta baarlamaanka waxaana looga fadhiyaaba shuruucdii ee maaragtay xegi lahayd oo maaragtay koorka oo ah macnaha centerka oo ah macnaha ee dowladda federaalka iyo periferiga ee dowladaha xubnaha ka ah sharciga xegi lahaa oo mataqaana ay si wanaag u wada shaqeyn lahaayeen waa shuruucda waaweyn ee laga sugaayo oo waxyaabaha aas-aasiga oo dalkan loo baahan yahay horta in mataqaana laga heshiiyo u baahan tahay sidaas way tahay haddana dowladda federaalku sida hadda aad la socotid madaxweynuhu baaq buu u diray uu casuumaya imaada dhahayo mar labaad ba haddana loo diray waa waa la socotay xalku waa noqdaa xal soomaaliyeed laakiin hadda ad artay baaqooda waxay kusoo qoreen inay sulugsan yihiin beesha caalamka marka waxaa garanaysaa in dadk in dadkii beesha caalamku ay garatay in xalka soomaalidu uu ku jiro soomaalidu ay leedahay soomaalida idinku xalkiina xalista marka runtii wa mar marka waxaa maamul goboleedyada iyo anagu ugu baaqaynaa waxay tahay waxa weeye dalkan annaga ayaa wada leh haddii dowla dhammaanteenna waa naga wada dhexeeya marka xalkeena ha noqdo xal soomaaliyeed golaha hadday soo dhaweeyeen aqalka sare siduu ugu jiro anagu waa ku farxsannahay laakiin uusan anagu dadban korna looga imaan oo aan Waaya.
beesha caalamka nasoo dhexgalaayo Waaya.
waxaas macnaha wax shaqeynaya ma xalku waa xal soomaaliyeed annaga ayna looga baahan yahay wixii inaan xalisano aanan inaan lasoo dhexgelin ma garatay waxaan aaminsanahay ku kalsoonahay intaas la gaarayo xildhibaan aad ayaad u mahadsan tahay barasare afyare cabdi cilmi haddii aan fiirino oo hoos u galno qodobada ka soo baxay shirka war murteedkiisi waxaa ka mid ahaa eh, saddex qodob bay isugu soo ururayaan arrimaha amniga siyaasadda iyo xisbi cusub oo la samaynayo marka kan amniga horey ayaa loo taabtay haddii siyaasadda iyo xisbiga cusub oo la samaynayaba aan isku qaadno maxaa ku cusub oo aan hadda isdhihi karnaa wacyiga maanta soomaaliya ka jira waxbuu ama ka bedeli karaa ama culays fududayn buu keeni karaa maya wax cusub horta ma jiraan waayo eh, wax hadda oo dastuurkan oo qadyada ahna weli arrinta power sharinga oo hadiiba federalismkan la sheegaa oo sax yahay oo la qabo oo dadku qaateen eh, haddii isagaa la fiiriyo weli ma wax dhamaystiran oo meesha yaalla oo awoodo ah oo kala muuqdaa ma jiraan oo hadda runtii siyaasadda problemka ka dhalanaya waxa waaye meeshii baan wax hadda lagu kala bixi karaa jirin oo xitaa haddii meelaha qaarkood wax lagu sheeg sheego haddana qolobo kaleeto waxaa jira qolo walba ay tayra kuwa xisanayso marka horta asalku waxaa wuxuu ka ka hadlaysan yahay nidaamka la sheegayo inuu yahay eh, nidaamka dalka oo la qaatay iyo xeerarka meesha yaalla iskuma isku nooc ma aha waxaan kaloo isku nooc ahayn dhaqanka dhaqan hadda waxaa jira ah nidaamka meesha ka jira dhaqan oo iska confederaal ah oo noocan maa goboladu waxay rabaan ay samayn karaan ayaa jira oo oo iska qolo walba ay suuradooda iyo nidaamkooda iyo citizenshipkooda iyo waxooda ay gaar u qoratay oo ay kaas ayagu isticmaasho eh, mar mar markii xaaladdu adkaatada marka wax hadda soo kordhay oo maanta shirka garowa ka dhashay ma aha mushkilad jirtay oo jiitamaysay oo mu- soddon iyo tobankii sano hadda ugu dambeysan jirtay unbaa marka Waayo.
dhinac eh, ka burqanaysa
waad mahadsantahay waxaanu kusii dulqaynaa gebagabadii barnaamijkeena marka waxaan jeclahay inaan wasiirka inta aanan xalka u gudbin aan weydiiyo qodobadii aad soo saarteen khaasatan in xisbi siyaasadeed oo ay maamul goboleedyadu leeyihiin la samaynayo miyaysan u muujinayn dadaalka ay maamul goboleedyadu samaynayaan marka horeba inay awood raadis ahaayeen oo heer dowladda federaalka inay ka qayb galaan balse aysan u dagaalamaynin una ordaynin wixii hadda loo igmaday ay ahayd inay goboladooda u adeegaan waa su-aal si isugu dhex daran laakiinse intaan ka fahmay haddaan sheego horta qof kastoo soomaaliya oo muwaadina amba maamul goboleed ha joogo amba maamul degmeed ha joogo amba maraykan ha ku noolaadee dalka inuu hogaamiyo amba hogaanka sare uu ka noqdo ama qolada hogaanka sare uu la shaqeeya wax ka maanacaya male oo hadda taasi hadda haddiiba xataa damaca sidaad udhigta loo dhigo oo nimanku madaxda ka ah maamul goboleedooda waxay rabaan inay dalka hogaamiyaan wax hadda ada taas diidaya ma jiraan way soo hogaami jiraan waxaa kamid a guddoomiye hore baarlamaanka waxaa kamid a ra-iisul wasaarihii qaranka marka dabcan taasi ma noqonayso wax hadda laakiin dheeriya laakiin wasiir Dalkana in la ooda hogaamiyo.
ooda dhacameed midma mar baa la siibaa oo waa in la kala hormariya hadda madax maamul goboleed weeye marka labada la iskuma hayn karo in maamulkii gobolada la- la hayo adigoo mahadsan jamac anaga anaga hadda doorasho xilli doorasheed oo qaranka mada ku jirna macnaha nimankaan hadda berri berri dambe inaan doorasho dhacayno qaranka saad ogtay ogihin anaguna aan ogahay lagama hadlayo nimankaan hadda een, yacni doorashada qaranka waxaa ka sokeeya kuwii maamul goboleedyada oo puntland ka dhacayo oo koonfur galbeed ka dhacaya oo yacni ka jira ka dhacaya haddii laa yidhahdo jubbaland marka yacni eh, waxaasi waa iska mustaqbal xisbi in la sameeyana waa nidaam hore loogu heshiiyey madasha qaranka markii la aasaasay dowladdan dowladda ka horeysay ayaa waxaa la go-aamiyey in two thousand eighteen la suubiyo axsaab xildhibaanada hadda saaxiibkay kamid yahay xataa qasab uga dhigaya inuu xildhibaanku xisbi ku biiro intaan december la gaarin eighteen marka wixii caynkaas ah siyaasadda in four ponty five laga kaxeeyo oo axsaab ugu yimaado multi party system wadanku noqdo heshiis hore loo gaaro bay ahaaday marka xisbiyaduna dee wuxuu xisbigaana wuxuu kamid yahay kuwii ka horeeyey haddii uu ku guuleysto wadanka hogaankiisana ahlan wasahlan xisbi waxaa loo dhisay in dalka lagu hogaanshaada in lagu abaalusto looma dhiso Waaya.
siyaasada loo u taagan yahay xisbiyada Waaya, kasta.
waaya.
marka taas waxay la tahay inaanay ahayn dhaliil aan siiyo barasare afyare cabdi cilmi marka aad eegto xisbiyada la samaynayo soomaaliya khaasatan kan ay hadda maamul goboleedyadu ku dhawaaqeen si ku meel gaarana eh, guddoomiye uu uga sii noqonayo eh, madaxweynaha puntland cabdiweli calagaas muxuu u ekaan karaa baad is leedahay habka ay xisbiyadu u samaysmayaan khaasatan kan uu u samaysma والله هذا وح أو هرت حسن إنه سمع اسمه وحدي ما مرة لكن هذا الثاني وحي لا رهي هب كلي وصو ما ركتي وها بيسان هاي سلا مباشرة وحد مودا إن الربان إن irrelevant كدقان دولة ده حساس هذا مودا أيق لقى سهنا يا سي الربان عبد الله هذا وحال مودا إنه الربان إنه كد إنه كد لا لا إنه أو سكلا ومعنى لكن حقيقة لمن كان هذا قبله waxaad moodaa inay rabaan inay dhahaan dowladda dhexe waa waaban ka maaranaayo waxba yani dowla maamul maamul maamulkaas aan ahayn aan anagu rabnaayo wax lamid a marka haddii saas tahay eh, i think way igula qalban yihiin oo waxa in xal intaa ka duwan la raadiya ila kuman midda labaad oo ayadana runtii muuqata waxaa waaye nimankan dowladda dhexe xamara oo aan hadda farsamana haynin eh, ay wax ku qanciyaan awood ay hadda wax ku qasbaana aan haynin oo oo runtii ayaga laftirkooda dhibaatada sii fogeey oo meel weyn oo oo mar maalintii kismaayo la joogay meel ay ka qabasho lahaydaa jirtay haddii xataa markaa wasiirka arrimaha gudaha iyo xisbiyada iyo markaa si fiican loo howlgelina laakiin waxay yidhahdeen waan ignore garaynaynaayo waxba kasoo qaadi mayno oo shariif xasanna waan eryeynaa eh, eh, cabdiwelina waxaan ku eryeynaa january yani caqliyo noocaas ay markaa berigaa la yimaadeen Eh, kii ayaa ayaga maanta kusoo noqota oo dowladihii goboladuna ay leeyihiin kibigoodba waxaan ka dhigaynaa irrelevant oo aynu noorgaraynaynaa ayagana marka wax hadda uun farfar ku taag waxaan ahayn meeshaa kama muuqdaan inta aanan sadiiq siinin aan u celiyo eh, wasiir cabdulaahi bal inuu arrintaa wax ka yidhaahdo barasar afyalo wuxuu leeyahay eh, waxbaa ku jiro samaynta xisbiga sidaad u dhigtay maaha waa matay profesorku waxaan ka aadayaa kelmad uu yiri waxaa ka muuqata inay dhihi rabaan dawladda lagaan ka maaranay dawladdan ka maaranay cod dhigi kartaa ma jirto dawladnimada soomaaliya waa hal dawla waa hal qaran waa hal muxuu ahayto calan in las inkiro oo las ignoor gareeyo oo dawladduna ay ignoor gareyso sida profesorku sheegay maamulada maamuladuna ay dee qarankii ay ku faanayeen oo iyagu de so waxaan nahay soomaalidu hal dawla adduunyada laga yaqaana waana tan muqdisho fadhida technically yaa laysku hayaa meeshan iyo sida profesorkuba sheegay xalka oo qolada dawladdu ay u aragtay een, hadalna waa baxaya hadalna waa baxaya oo istiraatiijiyada aada u liidataa waxaani doorasho waaye you never know qofka soo noqonayo qofka baxaya dawladdu waxay la tahay istiraatiijiyada hadda sida hadda doorashada ugu horeyso november aad arkeyso een, in bullet proofyo rag musharaxiina la siinayo oo yacni dadki lagu sii diraayo dad baahan oo yacni hadda bishan dhexdeeda boqol qofooda dhaawaca ka eh, u taallo oo kontameeya dhimatay in dawladda kharash intaa la eg iyo gaadi intaa nin musharaxo wax xilo waaye aanay jirin in diyaarad loo ijaare ee, la- gaariguna laba boqol joogo diyaaradda qaadaysana soddon kun joogto labada maalin haddaan soo dhaafno istraati oy garan weysa xataa bullet proofka wax ma doorta xildhibaana meesha jira waaya inay waaya normal ka dhigaa waxa marka hadda istraatiijiyada dawladda wax noocaas u yaalla waaye marka ma ma xal haddii aanay hadda caqli kale usoo kordhin wuxuu siday u fogyihin Aan- ayagaa u fogeysay laakiin marnaba ma dhacayso uh, am sure in la yidhaahdo dawladdu ma jirto iyo jabhadaan nahay iyo hadda shirdigu heshiiseenba waxaasi ma jiraan mana waaya aan intaan aan ogahna qorshaaha kuma jirto aan siino xildhibaan sadiiq xirsi warfaa Eh, xildhibaane waad maqlaysaa eh, barasara afyare iyo wasiir cabdulaahi sheekh xasan halka ay mariyeen maxaad ku daraysaa horta waxaan ku dari lahaa warmatiyeedka eh, saa ku sheeg professor kurunweye shirweynaha qaran iyo horta xisbigana inaa artama warmatiyeedka ina warmatiyeedka warmatiyeed kasoo baxa inaa fiirisa maaqaan waxay leeyihiin baarlamaanka bala hadlayaa inaysan aqoonsan doonin sharciyada kasoo baxa sida sharciga batroolka sharciga eh, xisbiyada sharciga maaragta eh, eh, ele- doorashada iyo mataqaana ay leeyihiin ha- iyo guddiga garsoorka iyo adeega garsoorka ana dhisi yiri waxyaabahaas oo kale waxa weeye eh, xi- dowlad goboleed kasta xub- eh, dad ayaa xildhibaano ama senataro ayaa ku matala eh, dowladda federaalka soomaaliyeed dowladdan federaalka eh, federaalku waa dowlad mataqaana shacabkii dhammaan ummadda soomaaliyeed ay wada matalaan wey oo wax la wada leeyahay marka horta dowlad goboleedyadu mar walba ay yidhahdaa waatu waa inay ku kalsoonaadaan dadka ay usoo diraan eh, eh, inay xakamin kamid noqdaan dowladda dhexe midda kale dhaqanka inaan bedelna ah waa inaan baranaa dhaqanka ah hal madaxweyne hal waqti hadda dowladda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda dalka soomaaliyeed waa maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu leeyahay term fixed waqti la doorto iyo waqti uu dhaco waxa weeye qofkii xisbi gelaya xisbi siyaasadeed iyo xisbiga door marka sida processkaas oo dastuurka dhigaya loo maro xaq ayuu uleeyahay inuu tartamo waqtigeedii marka la gaaro oo sadiiq eh, Laakiin ma inaan- waxaad leedahay laakiin eh, fiir, maamul waxaad- goboleedyadu waxay diidan waxaad- yihiin ma waxay- ma waxaad leedahay waxaad- maamul goboleedyadu waxay diidan yihiin in maxamed cabdulaahi farmaajo uu madaxweyne yahay xasan cali kheyrena uu ra-iisul wasaare yahay maya anigu dhihi maayo laakiin waxaan ka wadaa dhaqanka soomaalida inaan marano hal madaxweyne hal waqti oo ah dhaqanka macnaha muhiimadda ay leedahay waxay muhiimadda Waa- weyn ay leedahay waxa weeye Waa- in waa mahadsan yahay xildhibaanka.
maaragta arrinta le shirweyne qaran ayaan Adag.
isugu yeeraynaa ikaad jaamaca dhex gelin shirweyne qaran isugu yeeranaa dhulsamareedka leeyahay oo arrimaha bulshada loo yeelayo waa wax arrimo waxa weeye kale oo dana kale laga leeyahay laakiin haddii la rabo la rabo in xal la helo oo ay dowlad dowlad goboleedyadu maalin dhaweed oo kale wasaaradda maaliyadda waxay waxay waxay tiri eh, budget supportiga ama lagu taageera dowlad goboleedyada waxay tiri soo dirsada mataqaana eh, eh, wax cad oo akuri lah wax macnaa cad oo anaa cash wixii laga baxay cash la siinaya wax waa laga baxay program soo dirsada waaya ee dowladda federaalka ku taageeri doonta sadiiq Waa- xaq- waqtigaan waa- waqtigaa ciriiri ah aan waa- siino meesha- aan wasiirka siino dawlad miya aan meel yar ka soo Miya, waa lacagtaan- mahadsan tahay Een, labada x- arrin uu soo qaaday xildhibaanku waa mahadsan yahay oo uu ku leeyahay hadda tii ugu dambeysoo kale wasaaradda maaliyadda am sorry wallahi anigu waa inkiraya caawa dhan waxaan rabayba inaan iska aanan soo qaadin in wasiirka maaliyaddu oo warqad soo qoro facebook soo dhago xisaab celin bangiga adduunka lacagta uuna siiyey si wax laydinka siiyo Een, eh, muxuu ahayto warqad soo qorta uu facebooka soo dhigo masana weliba de xildhibaanka uu ku doodo waxay ahayd in laga soo jawaabo rad waxay la tahay nidaamka dawliga ah ee aan naga wada dhexeeya ilaalin buu u baahan yahay marka hore sharaxka waxaa kamid a wasaaradda maaliyaddu adressay leedahay tan ay la hadlaysay wasaaradaha maaliyadduna adress bay leeyihiin marka eh, wasiir wasiirka xukuumadda muqdisho fadhisahay markii kismaayo communiquegana warqad buu soo saaray oo uga hadlaya wax noocaas oo kale ah hadda shalayna mid kaloo noocaas oo kale ah oo uu soo publish gareeyay oo sagaal jirku gara karo in loola jeedo ee nimankani tuuga yihiin oo lacag xadeenya waxyaaba lamid a yaa iska dhaaf qof weyn oo inuu ka hadla marka wasiirku mar haddii uu garan waayo xataaba haddii ay jirto in xisaab celin loo baahan yahay lagama rabo eh, tobanka milyan oo soomaalida ee facebook isticmaasho lagama rabo inay ka jawaabaan waxaa laga rabaa inuu u diro meeshii ku haboon tahay wuxuu soo hadal qaaday sidoo kale een, een, xilli kasta waa run madaxweyne kasta xilli buu leeyahay cid ku haysataa xilligiisa farmaajo kumanikeygana kuma jirin madaxweyne maahana lama dhihin waana la mar kasta lagu xushmeeyaa waaya waxaan rabaa marka midda kale uu soo qaaday uu yidhi dib u heshiisiin baa lagu yeeray absolute dib u heshiisiin wax la yidhahdo loo yeeray ma jirto forumkii socon jiray oo shalak ismaaciil lagu qabtay oo ba- garow hadda loo fadhiyo shalay baydhabo lagu qabtay ayaa waxaa lagu soo kordhiyay arrimaha ba- eh, ururada bulshada rayidka oo mar kasta iyagu dhexdhexaad ka ah siyaasadda inay yimaadaan wasiir dan wasiir kale wasiir waad mahadsan tahay listen wuxuu yidhi wuxuu diidan adoo mahadsan wuxuu wuxuu yidhi wuxuu diideen een, sharciyada baarlamaanka ansixinayo sharciyada baarlamaanka ansixinayo walaal waa heshiisyaal la gaaray agreement baydhaba u dambeeyey national resourcega waa waa laga hadlo waa ku qoraa sida loo qaybsanayo khayraadka waddanka hal qodob oo heshi agreement bay baydhaba laguma soo dirin een, xukuumadda heshiisyada ay rabto inay baarlamaanka ku gudbiso waan aragnaa koobigi marka dalku hadee- haddii aan wax shala aan wada gaarna aan la fulinayn waxyaabaha sii keenaya in Waad- xukuumadda muqdisho mar kasta dee ilgaara lagu hayo Waa- inay waad taa mahadsan oo tahay, marka waad la yidhahdo mahadsan dee muqdishadiina malayga ka darta shidaalkana ka bar hadalkana hadalkana aan wadaagno jaamac inaan arrintan waxa weeye anigu waxaan idhi shirka buusamareeb waxa weeye shir weyne qaran bay u- bay yidhahdeen qeybaha kala duwan bulshada isugu imaada madaxweynaha jamhuuriyadda Arab soomaaliyeed baa maamul goboleedyadu wuxuu u diray laba jeer oo loo diray layidhi imaada arrimihiin aan ka wada hadalno sidaan usheegna waxa weeye goli aqalka sare ayaa ku jira xalka soomaali soomaali ayaa iska leh inta mataqaanaa eh, barrel meelaha eh, isku dayaaya in la in la garab maro oo Waad- waxaa waad mahadsan tahay.
mataqaanaa, eh, dadkiina sii kala fogeynaya sadiq waa mahadsan tahay waktiga ayaan noo saamaxaynin annaga- waxaan annaga- jeclahay barnaamijka inaan soo gebagabayno oo mid kasta oo adinka idinka midana aan siino fursad xalka wuxuu yahay inaad sheegtaan marka waxaan jeclahay inaan adiga kugu horeeyo eh, xildhibaan sadiiq xirsi warfaa soomaalidu waxay tidhahdaa biyo meesha gudan bay isugu yimaadaan brofesorkana afka ayuu ku dhuftay wasiirkana afka ayuu ku dhuftay adiga laftirkaagana waad soo carabowday in meesha ay wax ka qoronsan yihiin ay tahay baarlamaanka oo aan dhammaystiraynin dastuurka ee, federaalka ah si ee, dooduba ay u soo yarato dabcan isla xisaabtan mar walba ma wuu jiri doonaa xalka goormee laydinka helayaa adinka aad baa umahadsan tahay jaamac mar labaad umahad celinaya dadka igala qayb galay walaal xalka horta wuxuu ku jiraa xalku xal soomaaliyeed wey waanu ku faraxsanahay in maaragtay ay doodahanu aasaasiga ah inay dhacayaan laakiin waxaanu aaminsanahay haddii aan eh, qo- qof walba uu qaato doorkiisa oo hay-ad walba oo dastuuriya ay doorkeeda qaadato hay-aduhu way kala gaabin karaan Eh, laakiin waxaan hadda kolley waxyaabo badan ayaa socda aqalka sare dadaal ayuu wadaa madaxweynuhu baaqa ayuu mataqaanaa u dira dowlad goboleedyadu golaha amniga inay kasoo qayb galaan ani waxaan ilaa hala wada fariisto hala halka si wada jira inta loo wada raadiyo inta la ilaa beesha caalamka waxyaabaha dowladda federaalka ee guusha weyn kasoo hoysatay waxaa weeye arrimaha dibadda waaya in maanta la yidhaahdo Waad- arrimihiin arrimihiin xalista waad oo mahadsan mataqaanaa tahay ee dowlad shisheeye waad soo dhex mahadsan tahay gelay- sadeeq soo dhex arrimo gelay.
gudaha ayaan ku Tallaabo jirnaa fiican.
arrimaha gudaha ayaan ku jirnaa waa mahadsan tahay wasiir cabdulaahi sheekh xasan maxaa xalka uu ku jiraa oo dhinaciina xal ahaan laydinka helaya halka wuxuu ku jiraa in horta marka hore dastuurka naga dhexeeyo aan dawladda ku nahay oo iyaguba dhammaystirnaane un noo qoran lagu wada dhaqmo oo qolo walba u hoggaansamto iyo madashan maaha madasha dad badan waxay u fahamsan yihiin inay kismaayo kasoo bilaabato madasha hore u jirtay iyadoo la- waa ka xamar la iskugu imaan jiray madaxweynaha federaalka iyo ra-iisul wasaaraha iyo gudoomiye kasoo qaybgal jireen waa kuwii baydhaba hadda u yimid ee shirka ugu dambeeyay way joogeen wixii madasha lagu gaarana in la fuliyo oo dawladda laga sugaya sidii wadadii baydhaba inay furtaan ku ogeenay oo waxaa kamid ahayd heshiiskii ugu dambeeyey wadada xiran ee ee muqdisho baydhaba xaririsay heshiiskii agreementa baydhaba ay ku jirtay halkii ay buruufyada ay baydhaba geyhaysa jidka marsii lahayd diyaaraday buruufya kusii qaadaysaa marka uma qorshaysna marnaba waaya inay wadankan nabadgelisa wax kasoo qab- ka ka qabato marka intii taa laga gaarayo ka aaminayso sidaas ma filayo in isu dhawaasha iman karto waa tahay e brofesor afyare cabdicilmi sida aad maqlayso waxaa jiro eh, weli kala fogaansho sii socdo marka maxaa xalka uu noqonayaa si loo gaaro isu soo dhowaansho labada dhinaca eh, mase suurtagal tahay in baarlamaanka iyo madashu ay wada shaqeeyaan oo dowladda federaalka ah ay labaduba la xisaabtamaan horta hadda sida muuqata labada qodob midkoodna xal diyaar uma aha waayo way si mid walba ay xilka isu shareeraysaa Eh, dowladda dhexe xaqiiqatan marna dan kama lahayn eh, gacanna kama ahayn inay xal hesho Eh, arrintu markii kismaayo iyo kasii hore ay joogtay eh, waxaan ay sii yara xumaanayeen ayay wax ka qaban lahayd hadday rabti ka qabato Eh, hadda laftirkeedana uma jeedo waxay isleedahay bal doorashooyinkan cidaad ku saari kartaan ku saara labadan kalena waxaad moodaa inay ayaguna hadda rabaan sida dowladdu yeelaysa inay yeelaan oo ay ay ignor gareeyaan oo ay andar oo mararka qaarkood ay is- ismoogeysiiyaan dowladda dhexe iyo doorkeeda oo dhan marka hadda bahashu halkaasay ku socotaa marka international communityga la sheegayo dowladda aan hadda meesha joogta international communityga dhisay ayagaana haaya xamar ayagaa ilaaliya oo meesha ku ilaaliya oo ku haya marka eh, kuwan kalena ayagaa waxsiiya marka horta qoladii meesha suu keentay akhirka inay isuu yeer waa hadda laftirkeedana aan ka maqnayn aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiinba barnaamijkeenna faaqidaanta toddobaadka oo aanu ku soo qaadanaynay shirkii golaha iskaashiga maamul goboleedyada ugu soo idlaaday magaalada garowe ee caasimadda puntland faaqidaadda waxaa nagala qaybgelayey cabdulaahi sheekh xasan afhayeenka golaha iskaashiga maamul goboleedyada islamarkaana ah wasiirka dastuurka ee koonfur galbeed xildhibaan sadiiq xirsi warfaa oo ka tirsan golaha shacabka dowladda federaalka ahna xogeyaha guddiga difaaca ee isla golaha shacabkaasi iyo barasare afyare cabdi cilmi oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda qatar dhegaystayaal inta barnaamijkan oo kale aan ku kulmaynana waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyay jaamac abuulla jaamac oo inala socodsiinayey barnaamijka faaqidaadda toddobaadka halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa heesta qalbilula iyo codka fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole
qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku ababtiyo qali hooyadayo qumani ku dhalayba qaladka ilaasho waa qiimo badato allaa qaadire oge qalbigaad ku taala qaladka ilaasho waa qiimo badanto allaa qaadire oge qalbigaad ku taala qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan hibaycaawaqiraya qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan hibaycaawaqiraya waxaa nolosha qaaya dadku qiimi ku leeyahay isqadarinta guurkiyo qorma ina yagleela waxaa nolosha qaaya dadku qiimi ku leeyahay isqadarinta guurkiyo qorma ina yagleelaan dumar qalanjadoodiyo qalidii haweenkaay qaybtaan u helaye
heesta qalbilula iyo codka maxamed xasan xuseen lafoole ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabaynay idaacaddeenii galabnimo tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dumar qalanjadoodiyo qalidii haweenkaay qaybtaan u helaye qalbigaad ku taala naftu kugu qabowdo qalbi lula inaad tan
This is VOA News. I'm Tommy